galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington
galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa khamiisa taariikhduna ay tahay sagaalka bisha sebtembar sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan moojadaha gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan si wada jira idi kala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maal doontaan idaacaddana waxaa ka mida warbixin aan ku eegayno wararkii ugu dambeeyey loolanka awoodeed iyo midda siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble dowladnimada waxaa sal u ah sharciga haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo dowladnimadu meesha waa ka baxaysa waxaan wada ognahay wixii la soo maray burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa lahaaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyey iyo maanta waxa la filayay runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisaaraha waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xuska sanad guurada labaatanaad ee weeraradii koob iyo tobankii sebtembar ee sanadkii laba kun iyo kow ka dhacay dalka maraykanka iyo weliba saamaynta ay dunida ku yeesheen dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa iyo nabadgelyada adduunkaba in wax weyn ka badashay maalintaasi saamo weyna ay ku yeelatay haddaynu xagga dhaqaalaha ka hadalno maalintaa dhibaatada ka dhacday darteed waxay abuurtay in koskii ama kharashkii lagula dagaalamayey argagixisadu uu cirka isku shareecay barnaamijka dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida iyo zahre ciilanuur
wararka ka imanaya gobolada ay dagaaladu ka socdaan ee dalka itoobiya ayaa sheegaya in xoogaga tigraygu ay dil iyo dhibaatooyin baahsan ka geysteen gobolka amxaarada meelihii ay ka qabsadeen warbaahinta reuters ayaa sheegtay in haddii la xaqiijiyo wararka sheegaya dhibaatadaasi ay noqon doonaan xasuuq ay xoogaga tigraygu ka geysteen gobolkaasi tan iyo markii ay sheegeen inay la wareegeen gacan ku-haynta meelo badan oo ka mida gobolka amxaarada siddeed iyo labaatankii bishii juun ayay xukuumadda itoobiya uu hogaamiyey ra-iisul wasaare abiy axmed ee shaaca ka qaaday inay xabajoojin samaysay si gargaarka bini-aadaminimo u gaadho goobihii lagu dagaalamay muddo siddeed bilooda xilligaasi ayay tigraygu ku dhawaaqeen inay qabsadeen magaalada caasimada gobolka tigray ee makele islamarkaana ay ku siqayaan degmooyin iyo gobollo kale t b l f oo muddo soddon sannadooda ka talinayay dalka itoobiya ayaa haatan si buuxdo gacanta ugu haya gobolka tigray tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay siddeetan qof kadib markii duufaana ay ku dhufteen gobollo ka mida dalka maraykanka duufaanka aira oo ku dhuftay gobolka luusiyaana ayaa la sheegaya arbacadii shalayto inay ku dhinteen lix iyo labaatan qof duufaanka ayaa sidoo kale koob iyo toban qof oo dad waaweyn u badnaa ku dilay gobolka new orleans boqolaal kun oo qof oo ku noolaa meelaha duufaanadu sida xoogaa ugu dhufteen ee gobolka new orleans ayaa haatan ku jira koronto iyo biyo la-aan ku dhowaad laba boqol iyo konton kun oo arday oo ku sugnaa deegaanada koonfur bari ee gobolka louisiana ayaa iyagana la sheegayaa inaanay awoodin inay dib ugu noqdaan fasalada waxbarasho muddo toban cisho ah oo dabaylaha horkacaya duufaanadaasi ku dhuftay gobolku ay jireen dabaylaha xoogooda ayaa socday laga soo bilaabo soddonkii bishii agost khuburo ka tirsan qeybta arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa beesha caalamka ugu baaqay malaayiin qof oo ku sugan dalka yemen ay dayacan yihiin islamarkaana ay u baahan yihiin kaalmo deg dega oo lala gaadho iyadoo dagaalada ka socda dalka yemen ay toddoba jirsadeen ayaa la sheegay in malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin xaalad halisa oo ka dhalatay gaajo dawola-aan iyo caawimo la-aan isku biirsatay dadka halkaasi ku sugan qaramada midoobey ayaa sheegtay in kun iyo laba boqol oo qof oo rayid ah lagu dilay dalka yemen sanadkan oo keliya iyadoo guud ahaan dadka rayidka ah ee lagu dilay dalka yemen tan iyo sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ay kor u dhaafeen labaatan kun oo qof geesta kale qaramada midoobey waxay sheegtay in laba boqol iyo saddex iyo soddon kun oo qof oo dalkaasi ku dhinteen dhibaatooyin la xidhiidha macaluul iyo dawola-aan saraakiisha caafimaadka ee dalka malaawina waxay sheegeen inay walaac ka qabaan tallaalka xanuunka coronavirus oo looga baqayo in wakhtigii uu dhacayay ay soo dhowaatay iyadoo dadka waddankaasi ay weli ka biyadiidsan yihiin in lagu mudo tallaalka xanuunka coronavirus ilaa hadda boqolkiiba laba keliya ayaa dadka reer malaawi istallaalay iyada oo la sheegay in bulshada weli ay dhex socdaan dacaydo laga faafinayo tallaalka taasi oo keentay in tallaalka dalkaasi loogu deeqay uu weli ku sugan yahay goobaha kaydka tallaalka dalka malaawi ayaa sanadkan gudihiisa la gaadhsiiyey ku dhowaad hal milyan iyo badh tallaalka coronavirusa kuwaasi oo ay sameeyeen shirkadaha johnson an johnson iyo asterasenica tallaalkaasi oo badankiisu dhacayo bisha soo socota dowladda ayaa sheegtay inay ku howlan yihiin kordhinta wacyigelinta qaadashada tallaalka si ay u gaadhaan yoolkooda in boqolkiiba lixdan dadweynaha waddankaasi la tallaalo marka la gaadho sanadka soo socda ee labada kun iyo labiyo labaatanka
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sahre ciidlan nuur oo warkii dunidaynala socodsiinaysa aan ku bilownay weli waxaa taagan xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya ee ka dhalatay loolanka dhinaca awoodda ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaana xifaaltankan siyaasadeed ee labada dhinac ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilkii ka qaaday wasiirkii amniga xasan xundube jimcaale xilkaas oo uu magacaabay cabdilaahi maxamed nuur oo ah siyaasi ka mida xubnaha macaaridka kana tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka saaka waxaa muqdisho shir ku yeeshay taliyayaasha hay-adaha amniga waxaa sida oo kale khilaafkana siyaasadeed ee taagana ka hadlay madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed warbixintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay waryahayaga seynab abuukar maxamed khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ayaa hadda gaaray meel adag bulshada rayidka ayaa ku baaqay in xiisadda la dejiyo oo aan dalka loo horseedin burbur dhaqaale iyo mid amni labada mas-uul ayaa xalay mar kale warbaahinta isugu jawaabay kadib markii rooble xilka ka qaaday wasiirka amniga xasan xundubey arintaasi oo farmaajona ku tilmaamay sharci darro waxaa maanta shir ku yeeshay xarunta taliska nisa taliyayaasha ciidamada dowladda kulankaas oo uu goobjoog ka ahaa qusimaha taliyaha nise ee uu magacaabay madaxweyne farmaajo kulanka waxaa ka qayb galay taliyayaasha booliska milatariga asluubta taliyaha qaybta guud booliska gobolka banaadir iyo saraakiil kale taliyaha ciidamada booliska soomaaliya cabdi xasan maxamed xijaar ayaa warbaahinta u sheegay in shirka taliyayaasha ciidamada looga hadlay amniga doorashooyinka balse waxaa xusid mudan in shirka ka dhacay xarunta nisa iyadoo aanay guddiga amniga doorashooyinka qayb ka ahayn nisaa iyo taliska militariga sida ku cad habraacii ugu dambeeyey ee amniga doorashooyinka la soo saaray
shirkan waa shir caadi ah oo usbuuclo ah oo marba meel aan isugu imaan jirnay laysku wareegsan jiray xaaladdu meeshay marayso doorashadu meeshay marayaan meeshay marayso iyo sidii muddadan looga gudbi lahaa xasaasiyaadka doorashooyinka iyo waxaas ay leeyihiin sidii looga gudbi lahaa ayaanu saaka iska wareysanay dalka soomaaliya amnigiisu uu fiican yahay dalku waa caadi wax dhibaataa ma jiraan ciidamada markaanu iswareysanane ciidamadu inay ku filan yihiin inay sugaan amniga dalkan dalkan saad ka warqabtaan cadow buu leeyahay cadowgaasoo dibadda iyo gudahaba jooga si marka ciidamadu ay isu xog dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabuli lahaayeen wakhtigan doorashada oo laga yaabo dad badan oo cadowgaasi ka mida inay ku hamiyayaan inay ka faa'iidaysaan wakhtigan doorashada ayaa saldhigga umucdeennu u ahaa xiisadda ka dhalatay kiiska igraan tahliil iyo shaqo joojinta taliyihii hore ee nisa ee u dhaxaysa farmaajo iyo rooble ayaa sare usii kacaysa maalinba maalinta ka dambaysa iyadoo hadda xaaladda siyaasadeed ee dalka uu galay marxalad xasaasi ah iyo jahwareer siyaasadeed madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo maanta shir jaraa-id ku qabtay muqdisho kadib safar uu ka soo laabtay ayaa ka hadlay kiiska dilka igraan tahliil iyo xiisadda ka dhalatay waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo gabadheenna ahalkeedii iyo qaraabadeedii iyo dadka soomaaliyeed ikraam xaqiiqo ma hayno laakiin warka yaalla inay la dilay waxaan leenahay allah u naxariisto sabir iimaan allah naga siiyo runtii ma astaahilin in la dilo gabadh soomaaliyeed waxbaratay u soo bambaxday inay qarankeeda iyo dadkeeda u shaqayso waajib ay ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda in ay ka mudato hay-addii ay ka shaqaynaysay ama cid xiriir la leh ama si kastaba inay nafteeda weyso runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye waana arrin runtii aan la aqbali karin aad iyo aad u foolxun muujinaysana mas-uuliyad darro aad iyo aad u weyn marka waxaan leenahay gabadhaas waa inay cadaalad heshaa waa in mataqaanaa ciddii mas-uulka ka ahaad la hor keenaa cadaaladda qofka hay-adaha amniga u shaqeeya hadduusan nabad helin qof kalena nabad ma helaayo shariif sheekh axmed ayaa khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ku tilmaamay mid nasiib darro ah islamarkaana caqabad ku keeni kara habsame u socodka doorashada runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisaaraha wuxuuna aad u niyad jebinayaa dadka soomaaliyeed oo rajada ka qaba dowladnimadu inay hore u sii socoto iyo dadka jecel soomaalida oo taageera oo soddonkii sano lasoo dhaafay garab taagnaay filaayay soomaalidu inay mataqaanaa cagahooda ku istaagaan dowladnimadu baahdo meel walba gaarto qof walba uu dareemo nabad iyo sharaf iyo xurriyad iyo cadaalad maanta waxay aheeda maalin loo socdo doorasho loo soo maray dhibaatooyin fara badan kadibna lagu heshiiyo doorashadu inay dhacdo marka intaas niyajabkaas keliya maha waxay caqabad ku tahay khilaafkan wuxuu caqabad ku yahay qabsoomidda doorashooyinka oo kullama ay sii daahaan ay soo bixi karaan dhibaatooyin cusub oo keeni kara doorashooyinku inaysan qabsoomin ama u qabsoomin sidii loogu talagalay marka waxaan leenaha madaxda qaranka mas-uuliyad weyna idin saaran waxaa laga fiiriyaa qofka madaxda ah meeshuu wax ku dhammeeyo ku gebagabayna dagaal iyo khilaaf ee ku gebagabeeya inaad gacmaha isqabsatiin khilaafkiina xallisatiin doorashadiina sidii loogu talagala ay u socoto si kastoo ay ahaato xaaladda muqdisho ayaa deggan walow loolan adag oo dhanka siyaasadda uu u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa dadka ayaa aad u hadalhaya khilaafka taagan iyo saameynta ka dhalan karta haddii xaaladda siyaasadeed sidaansi ahaato dhinaca kale wasiirka cusub ee amniga gudaha cabdulaahi maxamed nuur ayaa loo dhaariyey xilka cusub oo uu shalay u magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ka qaybgalay dhaarinta wasiirka cusub ee amniga gudaha iyadoo uu dhaariyey wasiirka cadaaladda cabduqaadir maxamed nuur ra-iisul wasaare rooble ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay in uu si hufan u guto howsha muhiimka u ah qaranka ee loo igmaday si waafaqsan dastuurka iyo xeerka dalka seen abubakar maxamed v o a muqdisho haddaba khilaafka ka dhex alowsan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble maxaa ka dhalan kara wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa su-aashaasi iyo kuwo kale waxa uu weydiiyey dor maxamed xuseen gaas oo ah cilmibaare ka tirsan macadka daraasaadka amniga ee i s s ee fadhigiisu yahay magaalada britoria ee dalka koonfur africa xaqiiqatan khilaafkani aniga ra'y ahaan wuxuu ila muuqdaa mid ku salaysan sharciyadda in maxay ahayday nidaam iyo dastuur iyo sharci lagu socdo iyo xuquuqda qofka muwaadinka ee soomaaliyeed ama shacab ha ahaado ama dowladda qaybaka ahaado uu leeyahay marka laga fiiriyo saameyntiisa dhinaca amniga waxay ila tahay wax badan oo dhici doono ma jiro sababtaa mar walba yani uu khilaaf yimaado siiba baryahan dambe waxaad moodaa bisayl siyaasadeed in soomaalida dhexdeeda uu ka jiro madaxda iyo iyo maxay ahayde madaxda waddanka iyo mucaaradka oo marka dambe intay iyagu wada fadhiistaan wax walba la xaliyo marka tanna saas unbay ku xallismi doontaaba waayahay waxaa muuqata in hadda khilaafkan uu sii xoogeysanayo marka laga hadlayo xiisada siyaasadeedna waxaa asal u ah arinta ikraan tahliil marka ma is leedahay khilaafka dhinaca dastuur ama awood ee hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ka dhalan karta in doorashadu ay dib u dhacdo
laawayaan kolley waxa dhici doona ilaahay baa garanaya waa wax ilmuqeygo taasi ilaahay bay la jirtaa ma garatay laakiin annaga wixii ay nala tahay ama ama maxay ahayd matala ra-iisul wasaare oo kale arrinkaa uu ka hadlay oo wuxuu yidhi doorashada waa in la dardargeliyo wax saameyn ku yeelan mayso waxaadna moodaa doorashada in la dardargeliyo heshiis in lagu yahay maamul goboleedyada iyo iyo madaxa dowladda haddaad fiiriso marka anigu ma qabo kalsooni darradan ah doorashadu inay dib u dhacayso waa laga yaabaa waxyaaba technicality inay iska yimaadaan laakiin waxaan qabaa khilaafkan in laga gudbi doono iyadoo sharciga la raacayo iyadoo la raacayo maxay ahayd dastuurka dalka oo moodo in muddoba aan lagu dhaqmaynin marka waxaan u arkaa tani inay tii soo afjari doonto doorashaduna ay dhici doonto
khilaafkan marka ma loo fasiran karaa in kiiska ikraan tahliil mugdi kale uu sii galo oo baaristii la waday ama baaristii ra-iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqay ay dib u dhici karto mar kale
wallaahi walaalow dee waxyaabo badan baa ku xeeran arrinkan ikraan tahliil waxaana moodaa ummadda soomaaliyeed inay aada uga kacdo aada uga danqatay waxaa muhiimka ah oo hadda ra-iisul wasaare maxamed rooble uu hormuudka u yahay waxa weeyaan in muwaadinka soomaaliyeed sharaftiisa badqabkiisu ay tahay asaaska dowladnimada waanan aaminsanahay ra'yigaasi inuu saxan yahay oo haddii lagu dhaqmo oo sharcigiiyo nidaamka la ilaaliyo oo xuquuqda qofka muwaadinkaa la ilaaliyo soomaaliya waddan nabada oo degan oo hore u socday noqonaysaa oo qofna qof awood u sheegan karin sababtaa waddankan waddankeenna waxaa halkaa dhigay isku tumashada iyo qofba inuu qof awood u sheegto ama dowlad ha ahaato ama shacab ha ahaato marka aniga waxay ila tahay in arrinkaas uu hadda gebagaba yahay oo arrintan ikraan tahliil ay gebagaba u noqon doonto haddii aan leeyidaa
waayahay ugu dambeyn maxay kula tahay maxaa xal noqon kara marka laga hadlayo khilaafka hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
dastuurkii iyo nidaamkii in la raaco baa xal u noqon kara dastuurku madaxweynaha ra-iisul wasaaraha mid walba awood buu siiyey madaxweynaha xilligiisi wuu dhammaaday laakiin haddana waxa weeyaan wuxuu calaamad u yahay qarankii oo isaga laftiisa waxoogaa in lagu sii fogaado ma fiicno laakiin hadda sharciyan aniga say ila tahay waxa weeyaan awoodda dalka oo amniga dadqabka ama muwaadin ha noqdo ama dalka dhan ha noqdo wixi allaale wixii fulin ah oo dastuurka iyadoo laga eegayo iyo magacaabid iyo caydhinba in ra-iisul wasaaraha awoodiisa ay tahay iyo doorasho gaarsiin kaasina wuxuu ahaa doctor maxamed xuseen gaas oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka amniga ee i s s ee fadhigiisu yahay britoria dalka koonfur africa wuxuuna u warramayay ridwaan xaaji cabdiweli bishii sebtembar kow iyo tobankeedii sanadkii labada kun iyo kowdii muddo haatan labaatan sano ay ku buuxsamayso maalinta sabtida ee soo socota waxay ahayd maalin wax weyn ka bedeshay dunida islaamka iyo siyaasadihii reer galbeedka waxay ahayd maalin kooxo ismiidaamiyey oo afduubtay diyaarada rakaaba oo marayka laga lahaa ay weerar ku qaadeen dowladahaasina ay ku dhufteen dhismayaal dhaadheer waxaana ay ku dileen kubanaan qof haddaba barnaamijka bandhiga v o a ee maanta waxa uu qayb ka yahay dhowr barnaamij oo v o edu ay uga hadli doonto labaatan guuradii kow iyo tobankii sebtembar oo ku buuxsamaysa ilaa iyo sabtida wariyaha v o a xuseen barre aadan ayaana soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xuska sanadguurada labaatanaad ee weeraradii koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii ee ka dhacay Maraykanka iyo saamaynta ay dunida ku yeesheen. dalkan maraykanka iyo guud ahaan caalamka waxaa koob iyo tobanka bishan oo ku beegan sabtidan soo socota laga xusi doonaa sanad guuradii labaatanaad ee weeraradii koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii weeraradan ayaa siyaabo kala duwan u saameeyey nolosha aadamaha haddii aynu ku horayno dhinaca dhaqaalaha waxa weeraradaasi khasaare weyn ay soo gaadhsiiyeen dhaqaalaha maraykanka iyo guud ahaan caalamka sida uu faahfaahinayo jamaal cali xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer maaliyadda iyo dhaqaalaha oo ku sugan magaalada hargeysa dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa iyo nabadgelyada adduunkaba in wax weyn ka badashay maalintaasi saameyn weyn ay ku yeelatay haddaynu xagga dhaqaalaha ka hadalno maalintaa dhibaatada ka dhacday darteed waxay abuurtay in koskii ama kharashkii lagula dagaalamayay argagixisadu uu cirka isku shareecay waxaa lagu qiyaasay in laba boqol oo bilyan oo dollar ilaa maalintaa lagula dagaalamay xagga dagaalanka argagixisada dagaalo waaweyn oo saameyntooda lahaa oo dalka maraykanka maadaama ay ka cadhoodeen arrinkaasi inay abuurtay oo lagu dilo wadankii afghanistan iyo ciraaqba iyo kuwii kale ka dambeeyey xagga suuriya markaad eegtid waxaas waxay kasoo wada unkameen maalinta sebtembar dhaqaalaha adduunka wax badan bay ka badashay hal milyan oo qof ayaa wadanka maraykanka ku shaqo beelay maalintaa darteed sideed iyo toban ganacsi oo ku yaalay new york ayaa laftirkooda albaabada loo xiday kun iyo boqol kow oo labada sarood laftirkooda ku yaalay ayaa inkastoo badankooda relocation sameeyeen ama ay meelo kale u guureen oo ganacsiga ay ka daba tegeen haddana ay dee saameyn weyn ku yeelato dad badan ay ku shaqa beeleen oo sidii hore aha noqon dalka maraykanka waxaa dhacday in maalintaasi central bank ama federal reserve waxaan ay yidhahdaan dalka maraykanku ay si aanay baananku u istaagin maadaama ay baananku yihiin ejiinkii dhaqaalaha ee iyagu waxaan abuurayey in hundred billion dollars lacag gaarisa oo liquidity ah ama lacag ay amaah sii sii siiyeen baananka maraykanka si ay dee dhaqaaluhu usii socdo oo injiinka usoo socdo baanankuna aanay u kaashbeelin waxaa dhacday saameynta weyn waxay ku yeeshay xagga dhaqaale airlineta ama diyaaradaha iyo tourismka meelaha dalxiiska loo tago oo meelo waaweyn oo dee dalka maraykanka iyo adduunka kaleba ay saameyn ku yeelato oo qof walba uu ka baqay inuu dalxiis tago for example ninkii dalxiis doonaya wadanka kenya ku yimaado safaariga tago aanu ka baqay inuu yimaado ay kenya dhaawac u geysatay marka maalintaas keliya dalka maraykanka dhaawac uma geysane caalamkao dhan bay u geysatay boqolkiiba sideetan bisinesyada khasaare waxay ku xeernaayeen airlineta iyo xagga tourismka bisinesyada kale ee dhaqaalaha burburku aada uga soo gaadhay waxaa kamid a caymiska ama insurance companieska oo maalintaa wixii darteed ay afartan bilyan oo dollar claims ama dadkii de ku khasaaray bisinesyadii ama meelo dhibaatooyin kasoo gaadhay maalintaasi ay lacag weydiisteen insurance companeskii oo ay yidhaahdeen bixiya halkii inay ku bixiyeen maalintaasi waxay keentay in dadkii iyo dowladihiiba ay guntiga waxoogaaga yar ay hayeen ay jeebka ku haysteen oo dhaqaalahana sidaad la socoto de marka la kharash gareeyo iyo dhaqaaluhu wareegaa wax socdaa laakiin marka dhaqaaluhu uu taagan yahay ee dadku qof walba wixiisa uu ilaashado dowladuna aanay waxba kharash garaynin dhaqaaluhu ma socdo sidoo kale weerarada sebtembar waxay saameeyeen isku socodka lacagaha ee bangiyada caalamiga ah iyo xawaaladaha xagga isu socodkii lacagaha saameynweyba iyada laftirkeeda ku yeelatay waxaa dhacday in xawaaladihii soomaalida berigood aada loo xanibay oo ay soomaalida laftirkeedu dee dhaawacday waxaa dhacday bangiyadii lacagihii laysu kala dirayey ee sidii beriga hore fududayd ee laysu kala dirayay inaanay sidii hore noqon oo shilinka kastaba lagu weydiinayo sababto iyadoo laga baqanay argagixiso loo diro taasina ilaa maanta ayay jirtaa waana waxyaalihii kasoo bilaabay sebtembar laftirkeedu marka isu socogihii lacagaha iyo aad iyo baanankii aad ba u dhaawacday baanankii culeys bay kusoo kordhisay inay baananku sidii booliiska oo kaleeto ay noqdaan oo lacagihii ilaaliyaan lacagta halkay ka timid beriga hore aanay sidaa u eegi jirin ayaa lagu kalifay oo khasab lagaga dhigay taasina waxay dhaawac weyn u yeelatay isu socodkii fududaa ee lacagaha laisugu diri jiray iyo sidii ay dhaqaalaha adduunku u fududaa markii horeeto meelaha sida gaarka ah ay weeraradii koob iyo tobankii sebtembar ay aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah dunida islaamka halkaas oo dagaallo iyo dhibaatooyin badan ay ka dhaceen sida uu faahfaahinaya maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya sida uu saameeyey wadamada islaamka ah iyadu waa arrin kale oo maxay ahaytoy gooniya sababtoo ah wadamadaas inta badan waxay udubdhaxaad u ahaayeen meelaha ay wax ka dhacayeen waxay ahaayeen wadamada inta badan la weerarayey waxay ahaayeen wadamada inta badan la burburinayey waxay ahayn wadamada inta badan cadaadiska la saarayay waxay ahayn wadamada inta badan iyaga maxay ahayto ee dhibaatadu ay ku dhacaysay wadamo badan baa lagu duulay afghanistan iyo ciraaq iyo libia iyo maxay ahayto wadamo caynkaasoo la burburiyey baa jira marka iyagu arrimo gooni oo ah baa jirtay labaatankaa sanadood dagaaladaas lagu magacaabay in nimankaa maxay ahayta xagjirada ah lala dagaalamayo wadamadaas meelaha ay ka dhacayeen ilaa iyo yeman iyobay ahaayeen ilaa iyo soomaaliya laga soo gaadho marka dhibaatada ugu badani wadamada iyo dadkaasi soo gaadhay waxaa kale oo jirta iyana in waxaan la yidhaahdo in dadka lagu cabsigeliyo maxay ahayto islaamka iyo waxyaabahaas cabsigelin dadka lagu cabsigeliyo argagixisada in qof dadka lagu shaambadeeyo qofka maxay dadka muslimiinta ah in maxay ahaytay diinta islaamka laga dhigo ama loo sawiro inay iyadu maxay ahaytay kiciso argagixisada waxaa kaloo jirtay in reer galbeedka iyo maraykankuba ay xoog siinayeen ama ay taageerayeen maxay ahaytay nidaamyadii digtaytarada ahaa ee wadamada islaamka markaa ka jiray oo iyaguna maxay ahaytoy cadaadis iyo caburin badan wadamo ee dadkooda kula kacayay waxaa maxay ahaytay xoog hoosta cagta hoosteeda loo geliyey maxay ahaytay dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka oo lagu tuntay waxaa iyana jirta inay soo baxday maxay ahaytay dadkan islaam nacaybka ah ama maxay ahaytay cunsuriyiinta ah inay kusoo bataan necab dadka muslimiinta iyo ajaanibta ah inay kusoo bataan wadamada maraykanka iyo reer galbeedka wixii ka dambeeyey iyo weliba fikradaha quudiya oo uu mararkii ugu dambeeyey xataa maxay ahaytay uu ahaa ninkii robagandada fidin jiray trump oo kale in dadka lagu diro oo la yidhaahdo maxay ahaytay dadkan soogolootigaa iyo dadkan maxay ahaytay dadka lagu kiciyo marka waxaa abuurmay xoogag maxay ahaytay kasoo horjeeda dadka soogolootiga dadka muslimiinta ah waxaasoo dhan marka oo hadda si fiican uga muuqata maxay ahayd maraykanka marka waxyaabahaasoo badan baa jiray khubarada falanqaysa siyaasadda caalamka ayaa sheegaya in dunidu ay yeelatay weji ka duwan siduu xaalku ahaa weerarada ka hor sida uu faahfaahinayo asad cadaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka awstriya weeraradii koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii ka dhacay dalka maraykanka waxay saameyn weyn ku yeesheen dunida oo dhan dhinaca nabadgelyada waxaa la adkeeyey isu socodkii bulshada waxaa isbedelay dhammaan qaabkii dadku ay u safri jireen qaabkii diyaaradaha loo raaci jiray nabadgelyadii diyaaradaha iyo isu socodkii adduunyada oo dhan diyaaradaha sidii fududayd ee loo raaci jiray way isbedeleen dhammaantood waxaa isbedelay dhaqaalihii oo waxaa xidhmay howlo badan oo markii hore si fudud u socon jiray dhibaatooyinkii ka dhacay intii ka dambeysay koob iyo tobankii sebtembar iyo kala shakigii ka dhacay dunida islaamka iyo dunida gaar ahaan reer galbeedku ay u arkeen islaamka in ay dagaal ku qaadiyaan gaar ahaan madaxweynihii maraykanka ee george w bosh iyo wasiirkiisii difaaca remsfeld ay u arkayeen dagaalkay la galeen ururadii islaamka ahaa iyo ay dadkiiba ay u qaybiyeen qayb in ay tahay iyaga raacda iyo qayb kasoo horjeeda saameyn ballaaran oo noloshii bedeshay dunida islaamka iyo dunida carabta kala shakigaa ballaaran oo ilaa maanta saameyntiisii ay taagan tahay oo la tilmaamo oo had iyo jeer lagu tilmaamo koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kow wixii ka horreeyey iyo koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii wixii ka dambeeyey oo noloshii ay aada isu bedeshay maraykankana lagu tilmaamo dhaawacii ugu weynaa ee marka laga yimaado bilar harba dekadii weyneyd ee ay jabaanku soo weerareen dadkii ku dhintay dad u dhigma ay ku dhinteen daarihii dhaadheeraa iyo weeraradii kale ee lagu qaaday maraykanka oo saddex kun gaadhayay maraykankiina uu arintaas kaga jawaabay weerarkii uu ku qaaday afghanistan ee uu labaatanka sano ku haystay ee maalmihii u dambeysay hadda soo gebagaboobay saamayntaas ballaaran ee noloshii geeska afrika xataa saameynta ku yeelatay ee maraykanka uu isku ballaariyey ee u arkayay la dagaalanka argixisada waxa ugu yeedhay iyo umuurihii kale ee uu kula dagaalamayey dowladihii kale ee dunida ama iyagu markaa uu arkayey sida ciraaq oo kale isbedeladii ka dhacay ay qayb ka ahaayeen saameyntii ay keentay koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii wixii ka dhacay dunida
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi bandhigga v o a noo soo jeedinayey kaasoo aan ku eegaynay labaatan guuradii ka soo wareegtay weerarkii koob iyo tobankii sebtembar lagu qaaday waddanka maraykanka waxaanu qayb ka yahay dhowr barnaamij oo ay v o a arrintana kaga hadli doonto ilaa iyo maalinta sabtida goordhow waxay noo soo socda xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiye weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa iyo weliba mar kale iyo sahra ciidan nuur
wararka ka imanaya gobolada ay dagaaladu ka socdaan ee dalka itoobiya ayaa sheegaya in xoogaga tigraygu ay dil iyo dhibaatooyin baahsan ka geysteen gobolka amxaarada meelihii ay ka qabsadeen warbaahinta reuters ayaa sheegtay in haddii la xaqiijiyo wararka sheegaya dhibaatadaasi ay noqon doonaan xasuuq ay xoogaga tigraygu ka geysteen gobolkaasi tan iyo markii ay sheegeen inay la wareegeen gacanku haynta meelo badan oo ka mida gobolka amxaarada siddeed iyo labaatankii bishii juun ayay xukuumadda itoobiya uu hogaamiyey ra-iisul wasaare abiy axmed ay shaaca ka qaaday inay xabajoojin samaysay si gargaarka biniaadaminimo u gaadho goobihii lagu dagaalamay muddo siddeed bilooda xilligaasi ayay tigraygu ku dhawaaqeen inay qabsadeen magaalada caasimada gobolka tigray ee makele islamarkaana ay ku siqayaan degmooyin iyo gobollo kale t b l f oo muddo soddon sannadooda ka talinayay dalka itoobiya ayaa haatan si buuxdo gacanta ugu haya gobolka tigray tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay siddeetan qof kadib markii duufaana ay ku dhufteen gobollo ka mida dalka maraykanka duufaanka aira oo ku dhuftay gobolka luusiyaana ayaa la sheegaya arbacadii shalayto inay ku dhinteen lix iyo labaatan qof duufaanka ayaa sidoo kale koob iyo toban qof oo dad waaweyn u badnaa ku dilay gobolka new orleans boqolaal kun oo qof oo ku noolaa meelaha duufaanadu sida xoogaa ugu dhufteen ee gobolka new orleans ayaa haatan ku jira koronto iyo biyo la-aan ku dhowaad laba boqol iyo konton kun oo arday oo ku sugnaa deegaanada koonfur bari ee gobolka louisiana ayaa iyagana la sheegayaa inaanay awoodin inay dib ugu noqdaan fasalada waxbarasho muddo toban cisho ah oo dabaylaha horkacaya duufaanadaasi ku dhuftay gobolku ay jireen dabaylaha xoogooda ayaa socday laga soo bilaabo soddonkii bishii agost khuburo ka tirsan qeybta arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa beesha caalamka ugu baaqeen malaayiin qof oo ku sugan dalka yemen ay dayacan yihiin islamarkaana ay u baahan yihiin kaalmo deg dega oo lala gaadho iyadoo dagaalada ka socda dalka yemen ay toddoba jirsadeen ayaa la sheegay in malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin xaalad halisa oo ka dhalatay gaajo dawola-aan iyo caawimo la-aan isku biirsatay dadka halkaasi ku sugan qaramada midoobay ayaa sheegtay in kun iyo laba boqol oo qof oo rayid ah lagu dilay dalka yemen sanadkan oo keliya iyadoo guud ahaan dadka rayidka ah ee lagu dilay dalka yemen tan iyo sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ay kor u dhaafeen labaatan kun oo qof geesta kale qaramada midoobey waxay sheegtay in laba boqol iyo saddex iyo soddon kun oo qof oo dalkaasi ku dhinteen dhibaatooyin la xidhiidha macaluul iyo dawola-aan
xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa kulan aqoon iswadaarsi ah loogu qabtay magaalada hargeysa kaasi oo ay qabatay hay-adda u n d p haddaba khadar maxamed cakula ayaa wareysay guddoomiye ku-xigeenka labaad cali xaamud jibriil iyo xubno ka mida mudanayaasha magacaygu waa siciid jaamacadde gobolkaan ka soo baxayna waa gobolka sanaag haddii aan u soo noqdo su-aashaada aqoon isweydaarsigana xilliga uu ku soo beegmay waa xilligii ugu uunsanayd waayo golaha oo bilow ah ayuu ku soo beegmay waxaana jooga khabiiro u n d b ay ka keentay dibadda iyo khabiiradii khabiiro raggii hore ka mida oo baarlamaankii hore oo in badan ilaa iyo baarlamaanadii u horreeyey joogay sida cabdiqaadir jirde samaale iyo siciid oo iyana kuwii dhexe iyo kuwii xilligaa ku soo biiray marka xilli wanaagsan buu ku soo beegmay wax wanaagsan baanu kala kulannay waayo waxaanu ka helnay maadaamaanu bilownahay waxyaabo badan sida ay u shaqeeyaan baarlamaanku siduu u shaqeeyo siduu komitiyada waxyaabo badan oo ay baarlamaanku aanu hadda howlaha noo yaalla wada shaqaynta dowladda wada shaqaynta meelihii aanu ka nimi sidii aanu ugu celin lahayn iyo sidii aanu la xidhiiri lahayn marka wax badan badan baanu ka faa'iidaysanay
xiligan markana inaan u gudbo aan su-aal adiga gaara ku weydiiyo ka duwantii siciid markaad eegto rag dhallinyara abaa golaha ku badan ragga qaarkood maxaad is leedahay waxtar wuuye si guud markaad u eegto tobabarkan magacaygu cali jaamac raale waxaa laiga soo doortay gobolka saaxil cali qaran runtii shaqo kastoo la bilaabayo ama haddaad xafiis u shaqo tagto intaanad shaqada bilaabin wax lagu tusaya ama laguu sheegaya qaabka meesha aad tagtay looga shaqeeyo marka waxay u tahay ibafur shaqada aanu iminka bilaabayno maadaama gudiyadii aanu dhammaan gudiyadii ka mid noqon doono waxay tahay ibafur fiican oo noo noo furaya qaabkii aanu shaqada golaha u fulin lahayn ama u qaban lahayn marka dhallinyaradan iminka golaha ku soo baxday badankoodu waxaan qabaa inay khibrad badan oo aqooneed oo dhanka shaqada ay lahaayeen trainingkan ama tababarkan loo furayna uu wax badan u furi doono shaqadii ay qaban doonaan aad iyo aad baad mahadsantaha xildhibaan siciid iyo xildhibaan cali oo iyagoo tobabarka ku jira ama isqown iswadaarsiga igu warramay aad baad ugu mahadsantiin waqtigiina haysiiseen marka waxaan doonayaa inaan u wareego shirguddoonka golaha ee wakiilada gudoomiye ku-xigeenka labaad baan doonayaa inaan soo dhoweeyo cali xaamud jibriil ugu horrayn tobabarkan yaa u qabtay golaha waxaa khadarca kule waxaa u qabtay tababarkan waxaa u qabtay undb da ayaa noo qabatay iyada oo oo xildhibaanada cusub ee iyadoo labaiyo saddex xildhibaan ee dhammaan lasoo wada doortayba ka caawinaysa sidii waa baarlamanka u shaqeeya waxyaabaha tababarkan ku saabsan yahay waxaa ka mid ah kow sida shaqada m b gu ama ninka member of parliament ama xildhibaan golaha wakiiladu shaqadiisu siday tahay muxuu qabanayaa dastuurka iyo waajibaadkiisa uu farayo maxay tahay roolka xukuumadda iyo dowladda kadhee iyo baarlamanka ka dhexeeya ay xidhiirkay leeyihiin inuu taasoo dhan loo bayaamiyey midna waa shaqo kaleoo baarlamanka uu soo shaqaynayey jamhuuriyadda somalilan deedna wuxuu ka kooban yahay sida rikoodhinka loo samaynayo waaxyuu ka kooban yahay hadalladooduna wada rikoodhin yahay waxaad ka helaysaa iminka hadalladii ay xildhibaanada qaarkood shan iyo toban sano ka hor ay ku hadleen ayaa la daabaco oo yaalla waa la bedelay oo waxaasoo dhan baa laga wada helaya guddi kastaba shaqadeeda shaqaday qaban doonto guddiyadii baa magacaabin haddii la yihahda maalmaha soo socdaa marka waxaasoo dhan baa laga tabaray iyo xiriirka golaha wakiilada iyo dowladda ka dhexeeya waxaasoo dhan waana si fiican bayna u dhacday waana saddex cisho waana wax loo baahayay oo xataa xildhibaanada laftigooda aad bay isku barteen intoo midday wada shaqaynayeen waad garan kartaa labiyo saddex xildhibaan oo different cultures oo isna within the country ka kala yimday qaarkood qurbajoog ay ahaayeen qaarkood qulquljoog ay ahaayeen sida anigoo kaleba qulbajoog iyo qulquljoogba maanta waan ahay siwaad garan marka waad garanaysaa laba dhinac baa la kala ahaa runtii gudoomiyaha baarlamanka cabdirasaaq siciid khaliifna si fiican buu uga shaqeeyey oo isku keenay oon xasiimado u samaynay kala xisbiyeysigii ma ka baxay golaha wuu ka baxay rag markii hore laba xisbi kala laba meelood kala taagan ayaa saaka wada fadhiya oo iyagu faqa gaara wataa marka waxaad arkaysaa inuu kaljarkeenu uu aad iyo aad dhaqankeenu aad u fiican yahay oo iminka ay aad rag badan oo xulifaysigii iyo wixii uu ka baxay taana waa taanu annagu ay shaqadaydu tahay in qaranka loo wada shaqeeyo dhammaantayo oo aanan meelo kale lagulgulhaano qaranka waxaa naloo soo doortay waa dadkiina soo doortay iyo qarankan inaan u shaqayno ayaa naloo dhaariyey nalooma dhaarin cid gaara iyo reer gaara iyo shaas qaranka aanu dhaaranay inaanu ka mira dhalino waanu himilada iyo masayrka ay ummaddani sugayso inuu ilaahay nagu asturo waanu inta aanu joogno waa qor isku dhiib xilku intaanu joogno noqonno kuwii waajibkooda guta ummadooda wax fiican ku haga khilaaf golguna aanu soo kala dhexgelin waanu wanaag ku hagno ayaanu ka rajayna idinka su-aasha guddoomisa guddoomiyacaada ku weydiinaya waxay tahay mudanayaasha dhallinyar ay u badan yihiin idinka laftigiina hogaanka ah ee shirgudoonka ah dhallinyara idinka laftiinu yara cuslaatay baa u badan tihiin amba tihiinba shirgudoon ahaan maxaa ugu muhiimsanaya sanada kow iyo laba waa ka faa'iidaysaan wallaahi wax badan baanu ka faa'iidaynaa oo dee aqoontu iyo waxbarashadu meel ay ku dhammaatay ma jirto waa midoo waxaanu ka faa'iidaysanaynaa sida ay isku xidhka golaha baarlamanka iyo xukuumaduhu siday caalamka u shaqeeyaan waayo nin expertka nin experta oo xildhibaan la ahaan jiray south africa ka aanay ayaa khabiira ayaa la keenay halkan ninkaasaa aad noola hadlay sida ay golaha wakiilada ama baarlamaanada iyo xukuumaddu ay wada shaqeeyaan dalkasiba qaab buu qaatay inaga qaabkeenna sidee buu u yahay ablikabal caalamka meelaha qaatay aan tusaalo soo qaadanay iyo qolo waliba iyadoo ayay duruufo gaara iyo dhaqan gaara ayagoo gudaha bay leedahay iyadoo taa aan ka eegayno ayaa haddana loo kali annaga sidee buu nagu yahay inagoo u eegaynaa duruufteena gaarka inagoo waxyaaba fara badan u eegayna
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena dooda gaaban hirshabeelle waxaa la gudagalay marxalad doorasho shalay madaxweynaha maamulka hirshabeelle waxa uu soo saaray liiska musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare qaybta hirshabeelle ku matalaysa dowladda federaalka inkastoo musharaxiinta ay ku jiraan dhowr dhallinyaro ah haddaba dhallinyaradu ma lagu tilmaami karaa kuwa kaalin weyn ku leh nidaamka dhismaya waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah shariifo cabdulle ibraahim iyo ruqiyo cabdulle cali waxay labaduba u ololeeyaan in kaalin muuqata ay dhallinyarada ku yeeshaan gobolka shabeellaha dhexe hadalka waxaa ku hormaraya shariifo cabdulle
bismilaah dhallinyarada wax door e waa ku leeyihiin dowlada dowladda noo dhisanoo dhammaa dhallinyaro u badan waxaan isleeyahay hadda sidii horoo la ahaan jiray iyo maanta aaday u kala duwan tahay oo annaga dowladda dhammaaba dhallinyaro noo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka markii laga reebo inta kale dhallinyaroay u badan yihiin okay shariif waa mahadsan tahay haye ruqiyo
bismillaahi raxmaan iraxiim bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah alxamdulilaah aniga ruqiyo ka ahaan waxaan qabaa fikir ah inay ay ku laheen dhallinyarada door ay ku laheen aan qabaa waxaa ugu wacan dhallinyarada sideedaba kow markii la dejinayay qariirada la dejinayay oo dowladda soomaaliya dowladda qaranka ay dejinaysay lama siinin qoondo ayaga u gaar ah sida haweenka inkastoo hadda haweenka markii dhinacooda aad fiirisid ay qondo la siiyey saas ay tahay qoondadooda lambarkii la siiyey ay helaynin maxaan kuu sheegaa nimanka la yidhaahdo dhallinyarada dhammayr waxba ma haystaan waa ruqiyo waa mahadsan tahay shariifo sidaa maqlaysa ruqiyo waxay leedahay dhallinyarada wax kaalina kuma lahan wax qoondaa looma sameyn adigana waxaa tiri dhallinyarada kaalina ku leeyin haye ha wallaahi say ana ila tahay iyo indhaha caalamkaaba arkaayoba guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle dhallinyaro waaye maxay ahaato igama dhaga yaro iyada naftirkeedu hadda dad dhallinyaro ahaa aqalka sare hadda la dhisaayo oo hadda la rabo in la dhiso gabdho dhallinyaro ahaa ku jiro wiilal dhallinyaro ahaa ku jiro xildhibaanada anaga hadda oo hirshabeelo oo hadda sana afartan sano dhallinyaray u badan yihiin waan lawada ogyahay haa maya labu qeybaaba dhallinyaro ebo hal u qeybaa odayaale haa wax badanaa isbedelay
okay ruqiy waa maqlaysaa shariif siday leedahay
anigu waxaan leeyahay marka ugu horeysaba in la siiyo qoondo ay ku dagaalamaan dhallinyarada aa muhiim ahayd haddana waxaan leeyahay waxaan doorashooyin ah socdo inayna ku lahayn door ay ku lahayn aan sheega haye shariifo
horta qoondo ka dhawaajisay walaasheey qoondo waxaan loogu samey karin ragga calashaan ninkan rag waaye nin meel walba kasoo dhacsanayo waaye looma samayn karo qof weynba ha ahaado laakiin waxaa xakunka haayo oo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka waa nin rag ah qoondo in loo samey karna la tahay arintaas qoondo ma suurtagalaysaa in loo sameeyo mo hadduu marka sababta loogu sameeyo waxaa waaye gabar waaye hanti mahaysato oo ay ku dagaalanto xataa beelaha ay kasoo jeeda waxay le- leeyihiin naagaa tahay naga joog waxba nooma qabanaysad marka sidaas darteeda aa loogu ogolaaday in qoonda haween loo siiyo iyaga
haye ruqiyo Een, in ay tiraahdo een, wa- waxaa la siiyey eh, wa- waa heleen qoonda iska daaya halaha shaqaynahaba dhallinyarada maasha allah ay dhuhaysaa laakiin aniga waxaan qabaa fikir ah in dhallinyarada ay maxaan kuu sheegaa kuwan shaqada la siiyeyna kuwa iga geeya la yiri oo qabiilka ma dhibay iyo in la- laakiin kuwii maxaan kuu sheega waxbarashada soo dhameeyey jaamacadaha ka soo baxay fursadna aan la siinin oo weli hadda dowladda iyo maxaan kuu sheegaa eh, meelaha qaarkood ee qabiilka oo ka jiro marka waxaa la rabaa in qabiilka laga baxo een, la siiyo fursad la siiyo dhallinyarada wax soo baratay Eh, dhallinyarada waa dadkii jiilkii bedeli lahaay oo na bedeli lahaay waaye waxaan rabaa eh, in dhallinyarada door la siiyo haddii qolooyinka een, hadda baarlamaanka baarlamaan badanaa lasoo dhisay dowlad badanaa la dhisay dhowr maraa ah, maxaan kuu sheegaa eh, doorashooyin ay yimaadeen haddii dhallinyarada fursad la siin lahaay isbedel badanaa imaan lahaay Eh, laakiin igatuur nabadoonka haduu yiraahdo kan waa idhibay igatuur oo yiraahdo Eh, nabadoonada qaarkood xataa nabadoono oo waxaa jira loohinjibaada haddaa igu soo qori weysa laleeyahay ninkii wax bartay fursad la siimaaya kii wax barana maxaan kuu sheegaa laleeyahay halayga geeyo marka een, weli maxaan kuu sheega waxaan ku jirnaa dhibaatooyin badanaa jiro dhibaatooyinkaas si aan ugu baxno aan waxaan dhihi lahay dhallinyarada fursad hala siiyo
haye eh, shariifo
Ee, horta ee, dhalinyaro wax soo baratay iyo dhalinyaro aan wax soo baranin dadku iskugu jiraan Ee, dowladana sideeda banaanba hadda ee, cod oo qof iyo cod ee ma gaarin odayaala wax soo xulo marka maadaama ee odayaal wax soo xulaan odayga qofkii usoo doonto oo dhahaa ee nabadoonkaygiiyo meeshaan aan rabaa wax ila xalli oo wax la xallina Ee, maxay ahayd qofaan qof wax bartay oo gurigiisa joogo odayga ma raadinaayo oo kaali meelan kugu qoraa cid isdhehaysa malaha marka
Ee, kaalinta dhalinyarada hadda een, waxaan qabaa aniga haddii fursado la siiyo fursado shaqo la siiyo een, in ay maxaan kuu sheega wadanka isbedel uu imaanayo hadduu ilaahay raali ka noqdo marka waxaan leeyahay aan ku boorinaa dhalinyarada fursad hala siiyo wadamada een, maxaan kuu sheega caalamka een, dhalinyaraha horumarisay annaga marka dhallinyaradeena fursad inaan siino soomaaliya haddaan nahay dhallinyarada fursad aan siino aan ka gudubno waxyaabaha yaryar oo hadda jiro inkastoo wax badan hadda laga gudbiyo oo ilaahay n- uu noo nimceeyey laakiin waxaan rabnaa in hadda kadib laga gudbo dhallinyarada fursad la siiyo horumaraan ku tilaabsanaynaa dhallinyarada horumaray maxaan ku sheegaa noo wada hadduu ilaahay raali ka noqdo Ee, wadan walba oo horumarayne waxaa horumariyay dhalinyaro nabad ee, odayaal ha ahaado odayaal dhaqan ha ahaado nabadoonada ha ahaadaano aaday dhib wadaan waxaa la rabaa laakiin in ay dhallinyarada fursad ay siiyaan Ee, odayaasha ee, maxaan kuu sheegaa dhaqanka ama ee, ogaasyada ama waxaa la rabaa in, in ay soo xulaan horta dad maxaan kuu sheegaa mutacalimiin ah Een, oo ama baarlamaan ha ahaado ama meel kale xataa wasaaradaha ha ahaadaano waxaa la rabaa in maxaan kuu sheegaa ay soo xulaan dad taya leh oo wax bartay in ay soo xulaan lacagna ay ku doorsanin sideeda sanooyinkan dambe waxaa la arkooyaa nin lacag lagu shubaayo n- oday lacag lagu shubaayo oo laleeyahay kursigaas ana ii xir kursigaas anaa i- i geynaya intaasoo beesa ana waa dhiiba beesa wax ma tarto laakiin dhallinyarada wax soo baratay een, albaabada kaa xirimayso telefoonada kaa dansamayso waxaa la rabaa ninkaad doorato hal mar haddaa kursiga saartid beesa beesaa ku kala qaadateen shalay wa- besna waa waa meeshuu kaaga tagaa telefoonadiisuu xirinaya danihiisa un raacanaya cid uu wax u qabanaana malaha walaa maxaan ku sheegaa een, gobolka oo kasoo jeedo wax u qabanaynin walaa stateska oo kasoo jeedo wax u qabanaynin walaa qoyska oo beriga marka- mar- beeshaas oo ka dhashiyo wax u qabanaynin laysku halleymaayo nin lacag lagu doortay laakiin fursadaha hala siiyo dhallinyarada wax baratay Een, ugu dambeyn shariifo eh, maxaa la dhihi karaa mustaqbalka dhallinyarada eh, maadaama wadanka uu hadda soo hagaagayo w- kaalinta ay siyaasadda ku yeelan doonaan maxaa la isdhihi karaa
dhallinyarada ee waxa waaye dhallinyarada waxaa la rabaa in naftirkooda horta iyagaa ku dambaynayo oo wax walba horta dhallinyaraa u dambaynayso Ee, sidaan maqlay ana horta aadan u yarahay ma ogi laakiin dhallinyaro inay nabadan iyo waxaan ee keeneen aan maqlay oo sheekooyinaan ku maqlaa israel inay isku duubtaan gacnaha isqabsadaano ay hiigsi lahaadaan dhallinyarada naftirkeeda waa laga rabaa dhallinyarada hadday isku duubnaadaan ee, wax walba oo ka hor imaado awood ay ugu gudbaanay yeelanayaan laakiin haddii ay kala daadsan yihiin oo maata faraaruq oo dhexdooda soo galo horumar ma la gaarayaan isleeyahay
aye ruqyo
Een, horta een, hadday dhallinyarada ay isku duubnaanin ay kaalin mugle ay ka qaadanin een, dhisida dowladda een, nooc walba haba ahaato een, waa ku sii juraynaa dhibka aan soo marnay soddonka sano aan soo marnay waa ku sii juraynaa marka een, ha la siiyo een, dhallinyarada fursadeeda waxaan kusoo celcelinaa dhowr mar ha la siiyo fursad haddii ilaah yiraha la ka noqdo dhallinyarada
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid xuseen xasan dhaqana ayuu ahaa oo soo jeedinayay dooda gaaban
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii oo inoo soo jeedinayo ibraahim xasan daandurey
kusoo dhowaada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah doctor cabdiraxmaan xaashi diif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca sanka cunaha iyo dhegaha sanka ayaa ah xubin muhiima cudurrada ku dhacana way badan yihiin waxaa ku dhici karo waxaa loo yaqaano epistaxiska ama sankorarka waxaa la ku dhici karo wax kaloo rhinitis-ka ama caabuqa eh, oo oo virus keena ama bacteria ay keento noolaha bacteriyada waxaa ku dhici karo sanka inuu qalloocdo waxa loo yaqaano nasal septum deviation waxaa ku dhici karo waxa loo nasal bolib oo ah een, hilibaha ka soo baxo sanka Een, waxaa yaabo badan oo infection keenaha ku dhici karo haddii dadku ay dareemaan xanuun dhinaca dhegta ah waxaa jira in ay aadaan farmashiyaasha si ay daawo uga soo gataan maxaa dhibaata oo taas uga iman kara waxaa noo sharaxaya dhaktar cabdiraxmaan xaashi diif Ee, su-aal aada u muhiima waaye bulshada soomaaliyeed ee dhegeysanaysa waxaan u sheegaa dhibka ugu badan ee maanta xarunteena caafimaad dadka noo imaada ee ka cabanaya dhagaha ay qabaan waxaa waaye waxyaaba ay keeneen daawooyinka daawooyinkaas oo loo yaqaano ototoxic drugs daawooyin sun ku ahaa jiro dhegta waxaa ka mid a daawooyinkan gentamasiinka oo kaleeto ama daawooyinkan malaariyada loo qaato oo kale daawooyinkaas waxaa la yidhahdaa ototoxic drugs kuwaasaa waxay sababaan dhibaato aada u weyn oo aan la fahmi karin qofka Ee, qof kasta ee xanuun lasoo gudboonaado waxaan kula talinaa inuu dhakhtar cilmigaas leh oo u tago inta uu qaadan lahaa daawo dhib u keenayso markana su-aalihii dhegeystayaasha magacaygu waa cabdikariim sheekh xuseen yare joogana ee degmada hadan gaar ahaan banaadir doctoorka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena Ee, cabdikariin aad u mahadsan yahay Een, cuno xanuun marka la dhaho cuduro badan aa keeni karo laakiin midka ugu badan ee keeno waxaa waaye tonsilatiska loo yaqaano qumanka oo bararo ama in een, waxa loo faranjaatis caabuq uu ku dhaco midkan qumanka oo bararo wuxuu ku badan yahay ilmuhu ku badan yahay Een, ilmaha waxay kuu sheegayaan waalidka waxay u sheegaya inuu ee, dhuunta xanuunayso dhakhtarka marka uu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay mararka qaar malax yeeshay cunuga wuxuu yeelan karaa oo kale markaas oo kale markaa wad cunaa marka uu xa- xanuunka ugu yimaado qandho inuu leeyahay inaa weydiiso oo kale hadduu qandho leeyahay inaa weydiisid Een, kaas qumankaa keeni karo iyo waxaa kaloo keeni karo een, cudurka hadda aan idiin sheegay oo faranjitiska la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta ayadana waxaa keento bacteria keento laba nooc noqon karaa inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid een, soo jiitama oo chronic loo yaqaano bismillaah anoo magacayga ku bilaaba anas yuusuf maxamed anoo fursaddan ka faa'iidaysana waxaa u baahnaa dhaktarka inaa weydiiyo iska sanboorka maxaa keena anas aada u mahadsan tahay Een, samboorka markaan ka hadlayno ama allergic rhinitis aan ka hadlayno ee, waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo een, mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno markaas waxaa la yaqaan rhinitis ama inaan dhahno allergic rhinitis dadka soomaalida ma u kala socno sambooray u yaqaanaan laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadlayno samboorka ama rhinitiska waxaan ihahnaa marka hore hadduu rhinitis aan ka hadlayno waxaa keeno viruska ama bacteriyada markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee soomaalida xasaasiyadda waxaa keeno waxyaabaha xasaasiyad kaciyaasha oo ay ka mid yihiin een, boorka een, cawska een, dhogorta xoolaha een, wuxuuna ka imaadaa een, een, waxyaabahaas eh, allergeniska ama xasaasiskaciyaasha markuu qofka jirkiisa la kulmo jirka wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofka mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sonkoror oo u soc- oo sanka gorarayo qoyaan badan leeyahay cabur badan leeyahay indhaha cuncunayaan een, sanboorka kaas waaye waxaa keeno waxyaabihi hadda aan kuu sheegay ee boorka ma- dadka qaar waxaa ku keeni kara carafta dhogorta xoolaha annaga xoolaha aan dhaqano ariga iyo waxaas ubada laakiin dadkan yurubiyaanka wax badana waxaa u keeno een, dhogorta eyga iyo iyo mukulaalaha aad u dhaqdaan yaanyuura bisada magacaygu waa maxamed nuur axmed qaasim doctorku waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhiga caabuq markaan ka hadlano infection ka hadlayno mar walba qofku waxaa kusoo degaya noolaha viruska ama bacteriyada ama fungalka laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ee ka yar tobanka sano waxa u keena waxa ugu badan marka laga hadlayo waxaa la dhahaa viral waay virus waay noolaha viruska ama sida hadda ay sheegaysa hargab qofka markuu ku dhaco kale in dhegta cunuga ay xanuunto xanuun wax oo la yimaado ama dhegta ay dillaacdo oo qoyaanka imaado waxaa kaloo keeni karo noolaha bacteriyada keeni karo iyadana waxay keeni kartaa in dhegta xanuunto ama dillaacdo oo qoyaanka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media otitis media waxaa waaye caabuq ku dhaco dhegta qeybteeda dhexe ama middle earka aan yiraahno qeyb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dheg xanuun qabna ku keeni karo maantana hooyada wuxuu ku sheegay cunuga waxaa dhegtuusa salaaxa waxaa u muudaa inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya oo marti ugu ahaa doctor cabdiraxmaan xaashi diif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca sanka cunaha iyo dhegaha intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a dhegaystayaal oo idinka soo gaadhaysa magaalada washington markanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
idaacaddeena galabtana dhegaystayaal waa naga intaas waxaa idiin soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo